subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbaca ah bisha disembarna waa sagaal iyo toban sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad idaacaddayada saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah doorashada maanta lagu wado inay ka dhacdo magaalada baydhabo iyo sida uu xaalku hadda magaalada yahay habeennimadii xalay ciidamo fara badan oo dowladda etoobiya iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo iskaashanayay ayaa waxaa lagu arkaya xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kuwaasi oo amniga magaalada sugayay waxaad kalood maqli doontaan xabad joojin ka hirgashay dalka yemen kadib markii dhinacyada ku dagaalamaya ay heshiis gaareen guddoomiyaha guddiga xuquuqul-insaanka jabuuti oo ka warbixinaya xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalkaasi qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
mudanayaasha koongareeska maraykanka ee kala matala xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa isugu soo ururaya xarunta koongareeska ee capital hillka loo yaqaano si ay xal uga gaadhaan hanjabaadda uu madaxweyne trump ku hanjabay inuu hakin doono shaqooyinka qaar ka mid ah hay-adaha dowladda federaalka dhammaadka toddobaadkan dowladda federaalka ayaa albaabada u laabi doonta jimcaha qaar ka mid ah hay-adaha haya howlaha aan laga maarmaanka ahayn haddii koongareeskii aqalka cad ay ku heshiin waayaan kharashka bilaha ah ee muddada dheer amaba muddada fog waa kharashka biilasha muddada dheer iyo muddada fog in ka badan siddeed boqoloo kun oo ka mid a shaqaalaha dowladda federaalka ayaanan soo shaqo tegi doonin ama shaqayn doona ku shaqayn doona guna la-aan madaxweyne trump ayaa raba in koongareesku u ogolaado shan bilyan oo dollar oo maraykana oo uu doonayo inuu ku maalgeliyo derbiga uu ballan qaaday inuu ka dhisi doono xadka maraykanka iyo mexico mudanayaasha koongareeska ee labada xisbi ayaa isku marila qorshaha madaxweynaha ee derbigaasi ku saabsan
waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa u ogolaatay dalkugalka waddankan maraykanka hooyo u dhalatay dalka yemen oo doonaysa inay soo booqato wiilkeeda oo laba sano jir ah oo ay dhakhaatiirtu sheegeen inuu qarka u saaran yahay in uu u dhinto xanuunka kansarka maskaxda ku dhaca muwaadiniinta u dhashay dalalka yemen iiraan waqooyiga kuuriya venezuela libiya soomaaliya iyo syriya ayaanan imaan karin dalkan maraykanka madaxweyne trump ayaa amar uu soo saaray ku mamnuucay sababo la xidhiira wax uu ku tilmaamay khatar dhinaca argagixisada ah shayma sawela ayaa lagu wadaa inay arbacada maanta ah soo gaarto magaalada san francisco halkaas uu ku xanuunsanayo wiilkeeda cabdalla xasan oo ah muwaadin maraykan ah balse uu hadda ku jiro mashiinka caawiyo bukaanada xaaladooda caafimaad ee u dhexayso geeri iyo nolol aabbaha dhalay cabdalla oo la yidhaahdo cali xasan oo isna haysta dhalashada maraykanka ayaa la jooga wiilkani
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington wararka ka imanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegaya in xaaladda magaalada ee dhinaca amnigu ay aada u degan tahay iyadoo la filayo in maanta halkaas ay ka qobsanto doorashadii xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed khadka telefoonka ee magaalada baydhabo ayaan intiaanaan istuudiyaha soo gelin in yar ka hor kula xidhay wariyaha v o eda ee magaaladaasi mukhtaar maxamed catooshan ugu horreyn weydiiyey sida xaaladda amniga magaalada uu hadda yahay
aad baad umahadsantahay sandheere jawiga guud ee magaalada baydhabo ayaa kuwa bariistay jawi aada u wanaagsan iyadoo saacadaha soo socda ee maantana la filayo magaalada inay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba la sugayay habeennimadii xalay ciidamo fara badan oo dowladda etoobiya iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo iskaashanayay ayaa waxaa lagu arkaya xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kuwaasi oo amniga magaalada sugaya sidoo kale saaka wadooyinka ayay taagan yihiin ciidamadaasi iyadoo socodka gaadiidkana hakad la geliyo saakay sababa doorashada la filayo in maanta ay ka dhacdo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ilaa iyo hadda musharaxiinta xilkaasi u taagan ee u tartamaya waa shan musharax oo u tartamaya ama loolan ugu jira xilka madaxweynenimada maamulka koonfur galbeed waan garti ma jiraan dad korjooga oo dusha ka eegaya doorashada ha ahaadaan hay-adaha bulshada rayidka amaba ha ahaadaan kormeerayaal wadamada dibadda ka imanaya sida mas-uuliyiin guddiga ka tirsan ay noo xaqiijiyeen waa la filayaa dad horjoogtaha inay kasoo qeyb galaan doorashadani saacadaha soo socdo ka dhacaysa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidoo kale waxaa xusid mudan in mas-uuliyiin katirsan dowladda federaalkana ay goobjoog ahaan doonaan doorashada waxaa gelibkii dambeeye shalay soo gaaray magaalada xildhibaano fara badan oo dowladda federaalka ka tirsan kuwaasoo iyagana qeyb ka naqanaya doorashada dhacaysa waan gartay waxaan ognahay in maamul goboleedyada kale markaan eegno in xilka madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale loo tartamo doorashada maanta ma ku jiraa xilka madaxweyne ku-xigeenku doorashada maanta kuma jiro tartanka xilka madaxweyne ku-xigeenka waxaa loo tartamaya oo keliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed afartan sano soo socota cidda hogaamineysa iyadoo madaxweyne ku-xigeenka sida dastuurka koonfur galbeed uu dhigayo uu yahay magacaabis oo uu soo magacaabayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee markaasi la doorto waan gartay waan ogeyn mukhtaar in ay qalalaasi ka jiray magaalada maalmihii lasoo dhaafay inkastoo xiliyadii dambe ay qabowday marka jawiga guud iyo rajada laga qabo in doorashadan ay nabad ku dhammaato haddaad nooga warantid wax qalalaaso ah ma jiraan haatan doorashadana waxaa la filayaa in jawi wanaagsan ay ku dhammaato iyadoo xildhibaanada koonfur galbeed guddiga doorashada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeedba ay olole xoogle ugu jiraan sidii doorashadan si nabada ay ugu dhici laheyd waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey socday kulamo xildhibaanada lala lahaa oo ku aadan sidii doorashadan si nabad ay ugu dhici laheyd sidoo kale mas-uuliyiinta amniga ayaa isku xilqaamayay iyaguna sidii guud ahaan amniga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay loo xaqiijin lahaa si doorashadu ay si nabad ay ugu dhacdo waan gartay waxaa shalay kulan dhex maray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan marka bal sida kulankaasi looga arkay magaalada baydhabo iyo guud ahaan deegaanka koonfur galbeed iyo sida xaaladihii kacsanaa ee ugu dambeeyey ee arrintaasi ay u qaboojin karayso runtii kulankaasi aada ayaa looga soo dhaweeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maalmihii lasoo dhaafayna magaalada waxay ahayd mid si weyn loo hadalhayay khilaaf ka hareeyey mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyadoo dadka magaalada baydhabona ay aada ugu hamuun qabaan in mas-uuliyiinta dowladda federaalka ay ay xaliyaan khilaafaadkooda islamarkaana heshiis uu dhex maro waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda federaalka laga filayaa inay isku aragti ka noqdaan doorashadan la filayo in ay maanta ka dhacdo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh wariyaha v o eda magaalada baydhabo oo khadka telefoonka goordhoweyd iigu warramayey
kadib heshiiskii ay dhinacyada ku dagaalamaya dalka yemen ay ku gaareen wadankii sweden ayaa waxaa muuqata in xabad joojintii ay labada dhinac ay ku heshiiyeen ay shaqaynayso warbixin arrimahaasi faahfaahinaya waxaa magaalada qaahire kasoo diray wariyaheena xuseen cusmaan saxnuuni wararka laga helayo dalkaasi yemen ayaa sheegaya inay joogsadeen ishor-imaadyadii u dhexeeyey maleeshiyada xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda yemen kadib markii ay dhaqan gashay xabajoojinta ay ku heshiiyeen dhinacyada isku haya dalkaasi dadka ku nool magaalo xeebeedka xudayda ayaa xaqiijiyey in magaalada iyo dhulka ku xeeran laga dareemayo deganaasho ka gadaal markii maleeshiyada shiicada iyo ciidamada sunniga ee taageerada ka helaya isbahaysiga carabta ay hirgeliyeen heshiiska xabajoojinta ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi yemen maser martin ayaa warfidyeenka u sheegay fulinta heshiiska xabajoojinta inay si fiican ay uga hirgashay magaalada xudayda iyo meelo kale oo u dhow magaaladaasi dirirta ka socotay magaalada xudayda ayaa qalqalgelisay kaalmada bani'aadanimo ee loo fidinayay dadka rayidka ee ku dhibaataysan dalkaasi in ku dhow afar iyo toban milyuun oo qof oo reer yeman ah ayaa la daaladhacaya macluul baahsan oo ka jirta waddankaasi xilli wararka laga helayo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ay sheegayaan in ka badan shan iyo siddeetan kun oo carruur ah inay u dhinteen nafaqadarrida ka jirta dalkaasi dalka yeman ayaa burbur xoogan soo gaaray wixii ka dambeeyey sannadii labada kun iyo shan iyo tobankii kadib markii dalkaasi ay ka bilowdeen dagaalo xoogan oo u dhexeeya maleeshiyada xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda taagta daran ee dalkaasi oo ay taageerayaan dowladaha sunniga isbahaysiga ay horkacayso boqortooyada sacuudi arabiya ayaa dagaal xagga cirka iyo dhulka ah ku qaaday xuutiyiinta shiicada ahi kadib markii maleeshiyadaasi ay la wareegeen inta badan gobollada iyo caasimada dalkaasi heshiiska xabajoojinta ay ku aadan magaalada xudayda iyo meelo kale ayaa toddobaadkii hore lagu saxiixay dalkaasi sweden kadib markii labada dhinac ay ku wada kulmeen waddankaasi iskahorimaadyo ba-an oo ka dhacay magaaladaasi ayaa dib u dhigay fulinta heshiiska xabajoojinta oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay wakiilka qaramada midoobe ee dalkaasi ayaa sheegay inuu dhici doono kulan lagu tusmaynayo meelaha ay kala tegayaan ciidamada ku loolamaya dalkaasi heshiiska ay wada gaareen dowladda yemen ee sunniga ah iyo xuutiyiinta ayaa dhigaya in labada dhinac ay isweedaarsadaan maxaabiis iyo in la fududeeyo kaalmada bani aadamnimo ee la gaarsiinayo dadka rayidka ahi cabdalla axmed kaaliba oo ah garyaqaan ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay heshiiska xabajoojinta iyo waxa la filan karo
xuseen horta heshiiskan ama wadahadaladani muddo ayay ka soconayeen dalka sweden waxaase muuqanaysay mararkii hore oo dhan inaan wax afgarada laga gaadhaynin dadaalo badan uu bixinayay ergeyga gaarka ah uqaabilsan qaramada midoobay dalka yemen marka taasi hadda waxaa muuqanaysa in la gaadhay noocma is afgarad la gaadhay qodobada lagu heshiiyeyna waxaa kamid ah in la kala qaado awoodda labada ciidan ee labada dhinac oo taasina laga kala qaadayo meelo ay kamid tahay laba dekedood iyo dekeda magaalada xudayda islamarkaasina xiliga ugu dambeeya ciidamadaasi ay faaruqinayaan ay noqon doonto bisha february hadda sanadka cusub bilowgiisa toddobadeeda sidoo kalena waxa ay isdhaafsan doonaan maxaabiis kala duwan kuwaasi oo gaadhaya shan iyo toban kun oo maxaabiisa oo labada dhinacba hase ahaatee waxaa jira warar hoose oo sheegaya xuutiyiinta dhexdooda in iminka uu ka jiro buuq kaasi oo sheegaya in heshiiskani uu yahay heshiis khiyaamaha islamarkaasina naftooda hurayaashii magaaladan difaacayay lagu khiyaameeyey marka taasi waxay shaki gelinaysaa heshiiskani qaabka uga hirgeli doono ama uga socon doono dhanka xuutiyiinta hase ahaatee ilaa iyo hadda waxa ay muujiyeen labada dhinacba inay diyaar u yihiin inuu heshiiskaasi taabagalo islamarkaasina u dhaqan galo waxaa la rumaysan yahay in ka badan lix boqol oo kun oo qof oo rayd ah inay ku geeriyoodeen dagaalada ka dhacay dalkaasi yemen waa sida ay baahisay qaramada midoobay sidoo kale in ka badan laba iyo labaatan milyuun oo qof oo reer yeman ah ayaa lagu soo waramayaa inay u baahan yihiin gargaar bani aadamnimo kuwaasoo la daalaadhacaya nafaqodari iyo cudurka koleeraha ama daacuunka xuseen saxnuuni v o a qahira
dhammaantiweli v o washington dalka jabuuti shalay waxaa laga xusay xuska maalinta qaran iyo tacaalamiya xuquuqda aadanaha waxaa munaasabadaasi sanad walba soo qabanqaabiya guddiga xuquuqul aadamaha ee dalkaasi gudoomiyaha guddiga qaran ee xuquuqda aadamaha ee dalka jabuuti saleebaan cumar cudin ayaa sheegay in munaasabada maalintan oo ku beegnay tobanka bishan diseembar ay xuskeedii dib uga dhaceen shirar waaweyn oo jabuuti ka jiray dartood hase yeeshee gudoomiye saleebaan ayaa wariyaha v o eda ee dalkaasi ramadaan muuse uga warramay xaaladda xuquuqda aadamaha ee jabuuti ee xilligan xuquuqalisaanku jabuuti waxaa la odhan karaa meel wanaagsan buu maraya inkastoo sida aad aad ku maqlaysayn baqudbadaha dadkii khibrada halkaa joogay xuquuqalisaanku wax la dhammayn karo maaha wax la dhammaystiri karo maaha laakiin heerkee buu joogaa haddii la yidhaahdo jabuuti heer wanaagsan buu joogaa jabuuti waxaanan isku daynaa inaanu horta shayga u horeeya ee muhiimka xuquuqalisaanka waxa weyaan wacyigelinta inaanu annagu wacyigelin badan wax liya waxa xuquuqda aadamuhu ay tahay amba xaquuq caruur ha noqoto amba xaquuq dumar ha noqoto amba xaquuq dadka baahida gaar kala qab noqoto amba xaquuq siyaasada iyo dhaqaalaha ha noqoto inaanu wacyigelin badan samayno xagga haweenka maxaa la isodhan karaa gudoomiye xagga haweenka sidaad ogtihiin kulamo badanna waad soo gasheen welibana xagga haweenka sidaad ogtihiin kulamo badan baanu samaynay sidaad ogtihiin jabuuti imika heer fiican baanu soconaayo sanadkii kii dumarka baarlamanka waxaad ogtihiin inaa boqolkiiba laga dhigay iyadoo markii hore boqolkiiba toban ahayd waxaanan anagu haddaanu hay-adda xuquuqalisaanka haddaanu nahay waxaanu ku doodnaa inaanu waxaanu idhahnaa dumarku boqolkiiba konton bay bulshada ka mid yihiin waa inaa intooda la gaadhsiiyo oo ay helaan meel fiican bay noo socdaan xuquuqda dumarka waanu aadna waa hururka dumarka jabuuti xaajiyadda khadre maxamuud xayd ay ka madaxa tahay marwada koobaad ayaanu la shaqaynaa oon si wadajira aan taa uga wada shaqayna bal waxaad nooga warantaa kulamana waad soo gasheen la xidhiidha xagga arrimaha tahriibka iyo dadka fara badan ee qulqulaya sidii xuquuqdooda loo ilaalin lahaa taa bal noo taabo waa arrin caalamiye taasi sida aad sheegtay horta iminka waa waxay ahayd shay nagu yerjidiido oo aanu kii aanu bilownay waxaan sidaad ogtihiin hay-adeedani waxay ku lahayd un xafiis magaalo madaxda waxaanu ku tala jirnaa goordhow hadduu ilaahay nagu simo bisha labaad ee inaannu afarta gobol ee waddanka aanu xafiis ka furno waayo tahriibka dadka tahriibaya oo dad amba soomaaliya ka yimaada amba etoobiya ka yimaada u badan magaalo madaxda ma soo maraani kuwaas waxay maraan gobolada dibadda kolkaasay meelo magaalada ka fog magaalada madaxda ka fog ayay dooniye iyo ka raacaan oo ay u tahriibaan dhankaa wadanada khaliijka iyo adduunyada kolkaa inaanu halkaa ay marayaan aanu ugu tegno sanadkan ayaan ku tala jirnaa oona halkaa dadka deganna aan wacyigeli ka gelino iyagana bal sidii aanula talin lahayn aanu halkaa u tegno bal arrimihii jenefa iyo bal iyagana maxaad nooga taaban kartaa jenefa wadanka jabuuti wax badan baa halkaa laga sugayaa baa layidhi jabuuti sidaad ogtihiinba mee tobankeegii kii ayay jamhuuriyadda jabuuti ay geysay warbixinteedii warbixintaasoo xuquuqal iisaanku siduu u dhan yahay ka warbixinaysa horumarka ay jamhuuriyadda jabuuti gaadhay waxyaabaha u dhimanna koleyba waa wax laysku ogolyahay oo aniga kuu sheego cid dhammaystirtaa ma jirto xaquuqda aadamaha halkaa janeeb si wanaagsan ayaanyo wasiirka cadaaladda uu bandhigay koley dhaliil ma weydid xuquuqal iisaankuyo wax la dhammaystira maaha kollayba dhaliilo waadna lagu soo qoriyo way soo gudbinayaan waanu sugaynaa weli iyadoo qoraala ma hayno kalsooni baan ku qabnaa kolkaa waxaaban iminka ku tala jirnaa oon wasiirka cadaaladda aan isku raacnay inaanu samayno guddi haddeed hirgelinta waxaa dhaliila ah la socodkooga si joogta ah oo ay hay-adiiduna ka mid tahay wasaaradda cadaaladdu ka mid tahay ururada bulshadu ka mid yihiin baarlamanku ka mid yahay inaanu samayno oo haddeed wixii dhaliileed naloo keeno la socodkayga ku shuqul yeesha kaasi wuxuu aa guddoomiyaha guddiga qaran ee xuquuqinsaanka jabuuti saleebaan cumar cudin waxaa u warramayay wariyahayaga magaaladaasi amaba waddankaasi ramadaan muuse
markaana aan ka nasanno wararka siyaasadda oo aanu jalleecno sheekooyinka la xiriira dhinaca dhaqanka toddobaadka lasoo dhaafay waxaa magaalooyinka mandheere iyo gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya ka socday bandhigyo la xiriira dhaqanka soomaalida kuwaas oo lagu soo bandhigay ciyaaro iyo agabka dhaqanka ee ay soomaalidu leedahay madaxda magaalooyinkaas ayaa sheegay in ay joogtayn doonaan bandhigan oo kale islamarkaana ay maalgelin dheeraad ah ku samayn doonaan si loo soo nooleeyo dhaqanka soomaaliyeed oo dalka kenya muddo muddo aada u fog aanan lagu soo bandhigin wariyaha v o e da ee gobolka waqooyi beri maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo hay
konton iyo shan sane kadib soomaalida ku dhaqan dalkani kenya ayaa haatanii ku soo baraarugaya dibuu soo nooleynta hidaha iyo dhaqanka soomaalidaee dalkani kenya waxaana isbuucyadii lasoo dhaafay ka soconayay magaalooyinka mandheera iyo gaarisa bandhigyo waaweyn oo lagu soo bandhigaya hidaha iyo dhaqanka gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya boqolaal dad ayna u soo daawasho tegayeen waa hablo ku labisan dharka hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed waxayna ka qayb qaadanayaan bandhigga hidaha iyo dhaqanka hortooda waxaa ka muuqanaya adeegyo kala duwan ay ka mid yihiin xeerada masafta mooyaha haragga iyo weliba dufulka oo ah dhammaan waxa ay halkan ku soo bandhigayaan gobanarka mandheera mudane cali rooba oo qayb ka ahaa bandhigga lagu qabtay magaalada mandheera ayaa sheegay soo nooleynta hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee dalkani kenya inuu ahaa mid ceel ku dhacay haatanna hay garawsadeen inay dib u soo nooleeyaan bandhigyo noocan oo kalena ay samayn doonaan sanadka soo xigo marka waxaan ugu talagalnay in soomaalida ay ugu dib noqoto dhaqankeenii quruxda badnaa soomaalinimada inay ugu noqdaan oo si fiican ay u fahmaan caruurteennii aan fahansiino soomaalinimadu waa shay cajiib ah waa shay aada u qurux badan islaamnimada ku xiran bandhigyadan kala duwan ee ka soconayay gaarisa iyo mandheera badankooda waxaa lagu soo bandhigayay ciyaarihii kala duwan ee soomaalida dhaqan ahaan ay u lahaayeen sidoo kalena waxaa lagu soo bandhigayay ereybixinno ay soomaalidu horaan u isticmaali jireen cali roobaana waxa uu ka mid yahay dadka haatan dib u soo xasuusanayo dharkii aweyadiisii afraad ay ku soo labisan jireen ama dhaqanka soomaalida u ahayd haatanna waa midda uu ku baraarugay soomaalidana uu ku baraarujinayo hataa alaabaha la isticmaalayo o dhan bukurka darmada waxyaabaha aan mar hore maqli jiraan hadda maqlay aan arkay alaab guriga arooska sida loo sharaxo soo bandhigidda hidaha iyo dhaqanka noocan oo kalea wuxuu ahaa mid daciifa guud ahaan gobolkani waqooyiga beriya dalka kenya xiliyada noocan oo kale bambaxyada la qabanayana waxay ahayn xiliya dadka soomaalida dalkani kenya ku nool keliyay ku hadli jireen afka sawaaxiliga ama afka ingiriiska intooda badanna waxay ahaayeen kuwa ka xishoon jiray ku hadalka afka soomaaliga tuhun fara badan ay ka qabeen haddii afka soomaaliga ay ku hadlaan inay yihiin kuwa ka hooseeya kenyaanka kale taasina haatan waxay noqonaysaa mid mas-uuliyiinta gobolkani ku dhaqan haatan ay dhinac iskaga dhigeen sidaasina waxaa sheegay gobernatoore ku-xigeenka gaarisa county mudane cabdi dhaqane oo isaguna ka qaybgeliyey bandhig ka soconayay magaalada gaarisa waxaan ballanqaadnay inaan soo noolayno arrimaha dhaqanka sidaad ogtahidba jiilka cusub aan had soo kacayo dhaqankii iyo sidii lagu soo dhaqan jiray iyo awowyahayni iyo abbayaalkayni wax hadda saas ay kasii garanayn ma laha marka dhaqankan in laga tago ma aha adduunka cid laboo dhaqan ay leedahay marka taas ayaa keentay inaan maaragtay dhaqankii aan dadka aan kala hadalno waanan maalgelinay insha allah hadda gurigan aan ku jirno lacag toban milyan iyo bar baan ku dhisnay sanadkanna lacag labaatan milyan aan ku dhisahaynaa multipurpose hall oo maaragtay sidii haddii lagu tartamaayo dhaqanka ay dadka u imaadaan oona lagu tartamo kaliya bandhigani muusan ahayn mid gabayo ciyaaro hidaha iyo dhaqanka lagu soo bandhigaye sidoo kale bandhigani waxaa lagu soo bandhigayay agabyadii kala duwanaa ee hidaha iyo dhaqanka soomaalida u ahayd bandhiguna wuxuu ahaa mid inta badan dhallinyarta yaryarka ee dugsiyada sare ama jaamacadaha dhigto ay si toosa uga soo qaybgalayeen dareenkooduna ay ku dhiibanayeen isbedelo dhanka hidaha iyo dhaqanka iyo guud ahaan waxaa laga dareemayaa gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya iyadoo ay fafaalaha ku hadalka afka soomaaliga qoritaankiisa iyo weliba ka qaybgalka shirarka waaweyn ooga qaybgelayaan siyaasiyiinta ku hadalka luuqadda soomaaliga bandhigyada kala duwan ay ku soo bandhigayaan afka soomaaliga dhaantooyin heeso iyo weliba ciyaaro kala duwanna lagu soo bandhigaya xiliyada ay bambaxyada sameynayaan dadka ku dhaqan gobolkani uu ahaa mid ku soo badanayay maxamed faarax shire v o w garisa
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed faarax shiroona la socodsiinayey barnaamijkaasi ka hadlayay toddobaadka dhaqanka ee magaalooyinka mandheera iyo gaarisa haatana dhinacii heesaadeenu jaleecno heestii ila heshii iyo fanaanka cumar dhuule cali ilaahay u naxariistay
codka allahu naxariista cumar dhuule cali cumar mahdi ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii subaxnimo waxaana idinla socodsiinayey maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista iyo farsamada waxaa saaka inoo joogay bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo kula damba dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan
hubsamaantadhibtan i hayso adigoonifin inaa hurufin way u hubsamaanta dhibtan i hayso oo hataniyodana ilaahshataniyodana المعالي حنا ونادي حنا ونادي هذا المعالي حنا ونادي حنا ونادي إلهي ما هي إلهي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.